galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha sebtembar sanadka laba kun iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda galabnimona dhegaystayaal waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada idaacaddeenna galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax dad rayid ah ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka bakool abaarihii ada hal saac ilaa toban iyo lamada saac unataa dhaafnaya miignimo lawa miigna ee nimankii burcada ay ka keenna meel oo labaatan shan kilomitr magaalo xuduran jarte dad oo shacabe oo culmee oo qur-aan akhrisan jeediya meelo miinan geliyan
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uga socda magaalada muqdisho xalka muxuu ku jiraa hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo qodobada aadka la ysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa yaa maamulaya iyo guddiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo laisku tanaasuli karo iyo hanaanka loo gelayo qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed yiimaan
mahadsanid cabdiqaadir etoobiya ayaa isniintii shalay waxay howlgab ka dhigtay lacagteedii hore iyadoo dadka siisay muddo saddex bilood ah inay iskaga bedelaan lacagta duugooday iyagoo tegaya bangiga ra-iisul wasaare abiy axmed oo daahfuray lacagtan cusub ayaa sheegay in tallaabadani ay ka hortegi doonto lacagaha la kaydsaday tambeen abuurka ah iyo musuq maasuqa iyo waxyaabo kale oo dhaqaalaha dhaawacaya bangiyada ayaa la faray inay bilaabaan bixinta lacagtan cusub abiy axmed ayaa sheegay in ay soo banaanbaxa lacagtan cusub ama isbedelkan lagu sameeyey lacagtii dalkaasi in looga gol lahaa in lagu badbaadiyo qaabdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi muddadan saddexda bilood ah waxaa si wada jira u shaqayn doona lacagtii hore iyo tan cusub labadaba ra-iisul wasaare abi axmed ayaa sheegay in wadankiisa ay uga baxday soo daabicidda lacagtan cusub saddex dhibic toddoba bilyan oo lacagta birta itoobiya ah una dhiganta boqol iyo kow dhibic laba milyan oo doolarka mareykanka ah maxkamad ku taala dalka ruwanda ayaa dacweyneysa ninkii laga sameeyey filimkii hotel ruwanda iyadoo u haysata inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo dil ah iyo inuu sameeyey koox xubaysan oo mucaarad ah dacwada hogayaasha wadankaasi ayaa kusoo oodeeyay baal rusesambagina inuu farsameeyey dembi ka dhan ah dadka rayidka ee reer ruwanda kuwaasoo aanan hubaysnayn islamarkaana aan wax dembi ah gelin sanadkii labadii rusesabagina ayaa diiday inuu aqbalo inuu galo dembiyada lagu soo oogay oo ahaa saddex iyo toban dembi isniintii shalay waxaana dembiyadaasi ka mid ahaa dilal wuxuu xusay in eedaha qaar aysan lahayn wax sal ah rusesambagina oo xiran tan iyo bishii hore ayaa weydiistay maxkamad in la sii daayo iyadoo loo eegayo xaaladiisa caafimaad oo aan wanaagsanayn maxkamadda ayaa khamiistan dhagaysan doonta dalabkiisa ah in damaanad lagu sii daayo rusesabagina ayaa lagu qiimeeyey inuu badbaadiyey nolosha kun qof xilligii xasuuqa ruwaandha markaasi oo uu ahaa maamule hotel warbixin cusub oo soo baxda ayaa xusteen xanuunka covid nteen uu gaabis ka dhigay horumarkii laga gaari lahaa yareynta faqriga dunida iyo caafimaadka warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay-adda bill and melinda gates oo uu abuuray maalqabeenka iskale shirkada microsoft iyo xaaskiisa ayaa lagu sheegay in ku dhowaad soddon iyo toddoba milyan oo qof ay ku dhowaadeen faqri daran tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah ee dunida kusii faafaya waxaana uu sare u kacay faqrigu toddoba boqolkiiba dhowr bilood gudahood sidoo kale tirada caruurta qaadanaysa tallaalka joogtada ah sida jadeecada iyo xiiq dheerta ayaa hoos uga dhacay iyagoo gaaray boqolkiiba sanadkii hore halka sanadkana ay toddobaatan boqolkiiba gaartay warbixintan ayaa xusteen heerkana uu yahay mid aan hore loo arag tan iyo sanadadii sagaashameeyada bill gates ayaa qiray dib u dhacaasi uu sababay covid -19 mar uu wareystay wargeyska the new york times wuxuuse muujiyey sida uu ugu niyad wanaagsan yahay in ay dunida kasoo kaban doonto dib u dhacan muddo laba ilaa iyo saddex sano ah markaasi oo ay dib u bilaabanayaan dhaqaalihii ka iman jiray dalxiiska xawaaladaha ay dadku eheladooda lacagaha ugu diraan dibadaha ka shaqaysta iyo deymihii baanka adduunka marka ugu horeysa ee dunidu ay hesho tallaal wada gaara oo xanuunkan ah oo la saadaalinayo inay noqon doonto labada kun iyo labaiyo labaatanka iiraan ayaa sabtidii waxay xukun dila ku fulisay nin legdinta ciyaara oo la sheegay in la jir dilay si uu u qirto dembiga dilka ah ee loo haystay dilkan ayay iiraan fulisay iyadoo aanan wax wargelin ama digniin ah siinin qaraabada qareenada iyo ninkan laftiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ishan wareed oo ku dhow qoyska naabid afgaari sangari ayaa u sheegay v o eda qeybteeda bershiya la hadasha mar uu waraysi siiyey axadii in qoyska afkaari iyo qareenadiisaba aanan lagu wargelin in dilkiisa uu dhacayo aroorta sabtida ah sidoo kalena lama siinin fursad ay kula kulmaan ka hor dilkiisa sharciga iiraan ayaa dhigaya in dowladdu ay wargeliso qareenada eedeysanayaasha loo qabto muddada fulinta xukunada dilka ah afartan iyo sideed saacadood ka hor intaanan xukunkaasi la fulin si qoyskoodana loo siiyo xuquuqda ay u leeyihiin in ay soo booqdaan qareenada afkaari ayaa sabtidii waxa ay kulan la lahaayeen qaraabada ninka lagu soo eedeeyey inuu afkaari dilay si ay ugu qanciyaan ehelku inay cafiyaan islamarkaana ay ka xaalaan sharciga qisaasta ee u degsan dalkaasi balse waxaa qareenada xiriir la sameeyey mid ka mid a ehelada afkaari oo u sheegay in sabtidii aroortii la dilay
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa wararka ka imanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in ugu yaraana lix qof ay dhinteen kadib markii miina ay ku qaraxday dad rayid ah deegaana shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada xudur faahfaahinta dhacdadan waxaa warka nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca saddexda lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba waxaa ku geeriyooday qaraxan habeennimadii xalay ka dhacay duleedka magaalada xudur ilaa lix qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ruux gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay qaraxa miino iyo dad kale la beegsaday abaarihii hal saac ilaa tomi lamada saac unata dhaafniha miignimo yaway miina nimankii bur adayga keena meelo labaatan shan kilomitr magaalo xuduran jarte dad oo shacabe oo culmee oo qur-aan akhrisan jeediya meelo miinan geliyan dadkii aya meelo ka baaba'ay meeqa qofaa ku dhimatay marka qaraxaas inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun saaxib mootada side sidliwaad leahayti ilaa toban qofooda saaranahyti mid qofood dhimadan sidina dhaawac walbama ku walbama ma ku badbaadnid taliyaha qaybta booliiska gobolka bakool cabdulaahi xasan cabdulle kadaafi ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid qur-aan akhris dadkaasu wali haayna dad shacaba dad ulma awdiine oo arday en degaansho roogu en ziyaaradaay qabuurti aboojo qabuurti ooyo waalidiyo arday ziyaar seelen ha ziyaaradeen ha kunnaqadeen ilaahay antuuqeen waalidiyo ilaahay antuuqeen haayeen dad musun andareeraw mahayn dad arday en waajibkii ilaahay fari faran haayeen dad muslimiin ahaayeen ulma awdiin haayeen qabrigii waalidyo yaha ziyaaradaayan yaha husaayan meela ku kooyan idoojoa hanjeedin ummado islaamka eedii eeda arday liinku murugoodii eed eeda liinku humaadi geeridan xadiinta lekakoyti oo lama filaanta ah taasa ardayyaa yadhiidi ilaahay dadag naharaysa dadkii dhammadii kolley ilaahay naharaysa ummado islaamka wale in sheegana ilaahay weynaha inti ando'aayaan ina ilaahay hortaan afiye janaatalfardows ilaahay ku waraabiye taliyaha qaybta booliiska gobolka bokool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogaan dadka ka dambeeya qaraxa lala eegtay dadka shacabka insha allahu hoob ilaahay aratallaabay lagu qaadee gacanka xogdar waa dili waana ka raad roogna raadiyohayna hoob ilaahay ara dadkii falkaas jeysidii dad laku helaw maah dad leen dhaafaw maah hooba galan ha galaan insha allahu tallaabada waajibkiyo lahayna lagu fuliye falka qaraxa habeennimadii xalay ka dhacay duleedka degmada xudur waxaa aada ugu xumaaday shacabka gobolka bakool ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
barnaamijka ilayska v o a waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o we waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o e da ilayska v o e
isla wararka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaynu ku jirnaaye degmada diiso hore gobolka baay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi raashinka ayaa la sheegay in gaadiidka cirka ah lagu geeyo degmadaasi diinsoor wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan noo soo diray sare u kaca ku yimid raashinka quutal duruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada diinsoor ee gobolka baay raashinka quutal duruuriga ee degmada diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka dega garoonka diyaaradaha degmada diinsoor taasi oo keentay in sicirbarar laga dareemo sarena uu u kaco qiimaha raashinka halka kiilogaraam ee sonkor ah ayaa degmada diinsoor ka gaartay qiimo ka badan hal dollar mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada diinsoor gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow oo v o a la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashiinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha hase yeeshee sanadkan danagii la filaya aysan ka bixin beeraha degmada diinsoor raashinkii ayagoo qaali ah dadkii waxaa laga keenay raashinka hadda diyaaraan noo keena dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii ma gadan karaan waxaa ka noolaayeen beerihiia ku noolaayeen beerihiina wax kama go-in marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan marka macluulkaas ayaa jira degmada diinsoor wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa wax la soo saara maba jiraba beeraha wax ka baxay malaha wax ugu baxay malaha waxaa galay katalaankii wax soo saar oo beeraha waxaa kasoo baxay anagaa dhihi karna ma laha sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada diinsoor waxay taabatay dadka barakacayaasha oo haatan lasoo sheegayo in macluul ay wajahayaan sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaam xaaji siidow waxaa keliya ayaa filinayeen inaa gargaar helaan waxaa dhex galay coronaviruskii dhibaato badan ayaa haysto macluul badanaa jiro baahiyaal badanaa jiro oo dadka masaakiinta ah ma gadan karaan rabriiskii ma gadan karaan raashinkii koraa u kacay ma gadan karaan baahiyahaas ayaa jiro beerihii wax ugu soo go-ay ah hortii misgidii iyo wixii laga noolaa beerihiina wax kasoo go-ay ma laha wadanka baaha ayaa ka jirta macluul si ugu xumeed ayaa la maraya waxaan codsanaynaa hay-adaha ka howlgala koonfur galbeed ha naqato dowladda federaalk ha naqato wasaaradda gargaarka dowladda federaalk ha naqato wasaaradda gargaarka koonfur galbeed ha naqato waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer diisoor ah in si degdega lagu soo gaara ayaan codsanaya kaalmooyinka dadka barakacyaasha la siin jira waa sidee kaalmo badan ayaa siinayan kaalmihii dadkii ka haysteen barakacyaashii oo ka haysteen eedihii ahaa gargaarka ahaa eedihiina waa la waayey marka dadkii wax ayagaa samaynayan ma laha magaaladiina shaqo ah qabanayan ma laha wax soo galaayo oo ayaga jeebkooda soo galay malaha qofka hadduu baada wax ay samaynayan ma laha waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaayo diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha sidoo kale diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan oo golo degan uu u dhisan yahay maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba magaalada muqdisho waxaa weli ka socda shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee looga arrinsanaya hannaanka doorashooyinka iyo weliba goorta ay dhacayso wararkii u dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diray muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle aqalka madaxtooyada looga arrimiyo soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir wadahadallada u dhexeeya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed hadli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada koobeen u haray hay-adaha dastuuriga ma jiro wax muuqdo hadda ka soo baxay wadahadallada waxaana aada u adag helidda xogta u dhexaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla soomaaliya waxaa jira dareen ay qabaan bulshada danaynaysa siyaasadda soomaaliya xildhibaan maxamed xasan idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn ee laisku hayo isagoo xuseynaysa ka go-nayn dowladda soomaaliya meelmarsiinta heshiis la wada gaaro runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan wadatashiga ee doorashooyinka dalka looga tashanaya hortaagan waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxawey horta waa commitment la-aanta ka dhabayn la-aanta madaxweynaha oo aan u ekayn arinta meesha loo imaaday arin dhab ka ah oo runtii hadday dhab ka tahayna dee wadada ay sahlanaan lahayd taasoo muujinaysa ifafaalayaasha ugu horeeyaba ay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo in guddoonkii baarlamanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qeyb ka noqdaan si go-aamada meeshan kasoo baxaya ay u noqdaan go-aamo hore loosii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kaleeto dood ka dhalan karin aanay noqon rofeor liibaan ciise oo wax ka dhigan jaamacadaha ku yaala muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan villa soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda soomaaliya runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican ka soo baxo aada bay u weyn tahay kow horta waxaa weeye iyada oo arrintii weyneyd ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toosah qof iyo codah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo labo isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa waa waa fursad kale iyo in arrintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhoweeyey oo dhuusamarebtri ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo intaas waxaan isleeyahay waa waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda bulshada soomaaliyeed yacni qaybaha kala duwan walbo baaqyada ka soo baxaya iyo rajadaan ilaahay ka leynahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay yani natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo haddaba muxuu ku jiraa halka siyaasadeeda xilligan maadaama waktiga u haray hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban waa kan xildhibaan maxamed xasan idris
xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in de madaxweynaha uu ka dhabeeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamanka kusoo qanciyo shirka inay qeyb ka noqdaan oon dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo lana tixraaco maxay aheeto wadooyinkii lasoo mari jiray marka waqtiyadan lasoo gaaro maadaama sharciyan loo suuro gelin waayey wixii shuruucda dalku ay sheegaysay mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto dadka ay wada quseyso siyaasadda soomaaliyana miiska lasoo fariisiiyo go-aankana lasla gaaro taa hadday suurogeli weyso haddee xalka ugu dambeeya oo kale waxay noqonaysaa in shir kaleeto soomaali ay u dhan tahay laisugu yeero dad soomaaliyeed saamileyda siyaasadda lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waktigeedina ay ku dhacdo wadahadallada xilligan ka socda villa soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya daneeyaasha siyaasadda soomaaliya gaar ahaana saaxiibada taageera soomaaliya rofesor liibaan ciise oo daraasaadka sare ka dhigan jaamacadda muqdisho ayaa ka dalba tanasul ay la yimaadaan siyaasiyiinta soomaalida hadda isha lagu hayo talada soomaaliduna hadda iyaga laga sugayo xalka xalka muxuu ku jiraa hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo qodobada aadka la isugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa yaa maamulaya iyo guddiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo laisku tanaasuli karo iyo hanaanka loo gelayo oo ah ma- hanaan xisbiye ahbaa iyo waktigu ma saamaxayo iyo duruufaheeda iyo marka ani waxay la tahay haddii arrimaha laga wada hadlo in xal laga gaari karo in xal laga gaari karo xalku marka wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waktiga kan taariikh inay qormayso maanta ay soomaali ay u qormayso qofka yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona hiiliyo maslaxad lagana gudbo marxaladan adag ee si heshiis ah oo yaa mataqaanaa guusha ku jirtaa laakiin guusha kuma jirto ra'yigayga unbaa socday kayga unbaa mataqaanaa guulaystay ma aha taariikhduna way qori doontaa dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka cabdulqaadir okay v o a muqdisho dalka soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa aada u kordhayey tacdiyada ay ka mid yihiin kufsiga iyo dilalka loo geysanayo dumarka soomaaliyeed dhacdadii u dambeysay waxay ahayd mid toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho gabar dhallinyaro ah loogu geystay kufsi iyo dil sida ay sheegeen ehelada iyo mas-uuliyiinta amniga warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee toddobaadkan gudihiisa magaalada muqdisho loogu geystay gabar sagaal iyo toban jira oo ka mid ahayd ardaydii sanadkan dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare waxaana jirta dareen xanuun badan oo ay arrintaasi ka muujiyeen ehelada gabadhaasi doctor cabdulqaadir cali hareeri oo ka mid a ehelada gabadha marxuumadda ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qofka ay ahayd iyo sida ay wax u dhaceen inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun gabar yaroo ubaxa oo soo baxaysa oo hadda dugsi sare ka qalinjabisay oo rabtay in jaamacadaha oo nolosha higsi weyn lahayd rabtay inay waxbarato oo si dhibaato leh ehelkeedu ay wax ku soo bareen oo wadaniyadahoo dalkeedii joogta ayaa ficilo aan islaamig iyo sharciga dastuurka dalkaba ayaan raalli ka ahayn ayaa lagula dhaqmay nolosheedii baa la soo gaabiyey oo hadda sida lagu yiqiinanahayd qof iskuulkeeda iyo nolosheeda ka warqabta sidaad maqasheenba waata hooyadeed lahayd ayayadeed bay aaday dhar rabtay inay usoo dhaqdo ficil aanan fiicnayn yaa dhacay reer dhan baa gabadhoodiiyo intaasoo sannadood ay waxbarahayeen yaa yaa maanta god ku jirta oo la yidhi ayay ugu maqneed inay dhar usoo dhaqdo markaasaa layidhi waa la kufsaday markaas haddana waa la turo oo dabaqa lixaad baa laga tuuray marka ma aha arrin laga aamusi karo gabadhaas dalkeeda in sida ficil noocaasa lagula sameeyo oo meydkeediina layska soo tuuro oo aanan wax sharciyan islaamka iyo kan dalka u yaalba dastuurku miduu ogol yahay ma laha sidoo kale abukaate cabdul cabdi faarax oo bartay cilmiga sharciga ayaan wax ka weydiiyey waxa sharcigu uu ka qabo dembiyada ku saabsan kufsiga iyo dilalka sharcigu dembigan kufsiga meesha laba dembi baa ka dhacay dembi waa dil waa la hubaa isagu waa xaqiiq dembiga kufsiguna baadhis buu u baahan yahay investigation labada dembiba waa laba dembi oo waaweyn oo sharciga islaamiga ah iyo sharciga shuruucda wadciga ah ee qaanuunkuba ay dhigeen meel weyn marka taasi waa taas ta labaad haddaynu ka istaagno dhankaasi waa dhanka dembiga dhanka dembiilaha haddii aynu ka istaagno dembiilaha waxaa loo baahan yahay baadhitaan baadhitaankaas waxaa iskale laamaha amniga laamaha amnigu waxa ay looga baahan yahay ama shaqadoodu ay tahay in ay xaqiijiyaan baadhaan helaan dembiga dhacay inuu dembi dhacay dembiga cidda geysatay iyo sida uu dhacay ayay shaqadoodu tahay dhanka dowladda haddii aan ka eego iska taago dowladda waxaa looga baahan yahay inay dhibanayaasha la xidhiidhaan oo la socodsiiyaan howlaha baadhistu meelaha ay u marayaan si dadku ugu kalsoonaado u dego dhinaca kale taliska booliska soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in dembigan dhacay ay u hayaan afar eedaysane iyagoo intaasina ku daray inay wadaan baaris qoto dheer oo arrintan ku aadan marka ay soo idlaatana warbaahinta ay la wadaagi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho haddaba booliiska magaalada muqdisho ayaa goor dhaweyd qabtay shir jira iyadoo ay kaga hadlayaan kufsiga ka dhacay muqdisho iyo weliba baadhitaan ay wadaan haaruun macruuf ayaa halka u maraya baadhitaanka boolisku ka waraystay afhayeenka booliska soomaaliya dhamme sidiiq aadan cali walaalow kiiskaasu waa kiis horta weli socdo waaye oo ongoowin ah kiisku gebagaba maahan marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee koob iyo tobanka bishaan ee degmada waaberi dalaqa inta kasoo dhacday dhiman jirtay kiiskeedaas ayaa maanta ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaanu kasoo saarnay war-saxaafadeed war-saxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaarayo waa socon doonaan haddii ilaah yidhaahdo marka intaasaan rabaa inaan ku update garayo magarata marka maxaad ogaateen ilaa hadda oo aada la wadaagteen saxaafadda waxaan la wadaagay dadkii eedaysanayaasha ahaa markii hore waxaan qabanaa afar qof qoyskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayey marka waxaan ummadda iyo qoyskaba usoo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa sagaal qof ilaa koo iyo toban qof sagaal maaha ilaa iga raali noqo ilaa koo iyo toban qofood labada qof ee dadku tuhunka ka muujinayaanna ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay caddaysay inaysan wax dembiyan ahayn maxkamadduna ay sii daysay kiiskana aysan la xiriirin marka koo iyo tobankaa qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka milkiilihii shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay waxaasoo dhan bay isugu jiraan dadka aada haysaan kalsooni inteen leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga kulugla ku lugta lahaa
baaristiisa horta kiisku waa socotaa eedeysanayaashuna hadda marka kiis la baaraya leebelay kala leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhamaystiran yaha waa qofkan dembi kasta oo dhaca dembiyada qaar moogiyo dembiyada intooda badan dhaca qof baa fikradda yeesha qof baa ka gacan siiya qof baa u fududeeya qof baa qarya markuu dhaco kadib marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan marka arrintaas ayaa jira dadka maanta aan marka maxkamadaynta marsiinay oo processkaas aan maantay dadka la wadaagnan ka wadaa aan saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa ma garata waa gartay dadka aada haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad kala saarto
waa koo iyo toban qof dadkaan ilaa hadda hayno kuwana haddaan ku raad joognaa yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono oo cadaaladda la horgeyn doono waayo wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha maxaad nooga sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo ilaa hadda intaad xaqiijiseen
siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay haruunow waxaan kuu sheegayaa siday wax u dhaceen waa sida aan dadka la wadaagnay dee waana qasab ummadda soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in aan aan ooma uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan in ay ku kalsoonaadaan waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo bandhignay cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay marka waxaan u cadeynaynay meesha wax marayaan waxaan ogaana waxay yihiin kiiskaasu inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaan si public ah oo aan ula wadaagi doonaa dadka haddii ilaah yidhaahdo waa gartay gabadha in la kufsaday dabaqa laga soo tuuray intaas xaqiiqa miyaa booliiska baadhistiisa markaad ka qiyaas qaadato
maya maya baarisaa socota kuuma sheegi karo arrintaas waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aan kasii waramo sidii la filaya inuu noqdo si aan ahayn u dhaco waxyaabaha ay qasab tahayna marka koowaad iska ilaalinay ka mid tahay marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboobo ayaan intaas dadka la wadaagayna haddii ilah yidhahdo waa gartay dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacana dadweynaha waxaan uga baahan nahay gacansiin inay naga gacan siiyaan wixii xog ah waayo xogta annaga aan hayno waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira marka sida haddaba dad shacab ah oo kiiska wax ka ogaa oo na soo caawiya aan uga helnay saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisahaya inuu isagana saasoo kale nala soo waraago nala soo wadaago dadka shacabka mar kasta ummadda soomaaliyeed waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira sababtoo ah police alone can do nothing annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto mar walba waxaan ku tiirsannahay sida shacabkeennu ay noola shaqeeyaan
dhegaystayaal waxaa goordhow inoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii aamuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida inoo hayso falastiin axmed iimaan
ethoobiya ayaa isniintii shalay waxay howlgab ka dhigtay lacagteedii hore iyadoo dadka siisay muddo saddex bilood ah inay iskaga bedelaan lacagta duugooda iyagoo tegaya bangiga ra-iisul wasaare abi axmed oo daahfuray lacagtan cusub ayaa sheegay in tallaabadani ay ka hortegi doonto lacagaha la kaydsaday tambeen abuurka ah iyo musuq maasuqa iyo waxyaabo kale oo dhaqaalaha dhaawacaya bangiyada ayaa la faray inay bilaabaan bixinta lacagtan cusub abi axmed ayaa sheegay in ay soo banaanbaxa lacagtan cusub ama isbedelkan lagu sameeyey lacagtii dalkaasi in looga gol lahaa in lagu badbaadiyo qaabdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi muddadan saddexda bilood ah waxaa si wada jira u shaqayn doona lacagtii hore iyo tan cusub labadaba ra-iisul wasaare abi axmed ayaa sheegay in wadankiisa ay uga baxday soo daabicidda lacagtan cusub saddex dhibic toddoba bilyan oo lacagta birta etoobiya ah una dhigantaa boqol iyo kow dhibic laba milyan oo doolarka mareykanka ah maxkamad ku taala dalka ruwanda ayaa dacweyneysa ninkii laga sameeyey filimkii hotel ruwanda iyadoo u haysata inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo dil ah iyo inuu sameeyey koox xubaysan oo mucaarad ah dacwada hogayaasha wadankaasi ayaa kusoo oodeeyay baal rusesambagina inuu farsameeyey dembi ka dhan ah dadka rayidka ee reer ruwanda kuwaasoo aanan hubaysnayn islamarkaana aan wax dembi ah gelin sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii rusesabagina ayaa diiday inuu aqbalo inuu galo dembiyada lagu soo oogay oo ahaa saddex iyo toban dembi isniintii shalay waxaana dembiyadaasi ka mid ahaa dilal wuxuu xusay in eedaha qaar aysan lahayn wax sal ah warbixin cusub oo soo baxda ayaa xusteen xanuunka covid nteen uu gaabis ka dhigay horumarkii laga gaari lahaa yareynta faqriga dunida iyo caafimaadka warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay-adda bill and melinda gates oo uu abuuray maalqabeenka iskale shirkada microsoft iyo xaaskiisa ayaa lagu sheegay in ku dhowaad soddon iyo toddoba milyan oo qof ay ku dhowaadeendeen faqri daran tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah ee dunida kusii faafaya waxaana uu sare u kacay faqrigu toddoba boqolkiiba dhowr bilood gudahood iiraan ayaa sabtidii waxay xukun dila ku fulisay nin lagdinta ciyaara oo la sheegay in la jir dilay si uu u qirto dembiga dilka ah ee loo haystay dilkan ayay iiraan fulisay iyadoo aanan wax wargelin ama digniin ah siinin qaraabada qareenada iyo ninka laftiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo ishan wareed oo ku dhow qoyska naabid afgaari sangare ayaa u sheegay v o eda qeybteeda bershiya la hadasha mar uu waraysi siiyey axaddii in qoyska afgaari iyo qareenadiisaba aanan lagu wargelin in dilkiisa uu dhacayo aroorta sabtida ah sidoo kalena lama siinin fursad ay kula kulmaan ka hor dilkiisa sharciga iiraan ayaa dhigaya in dowladdu ay wargeliso qareenada eedeysanayaasha loo qabto muddada fulinta xukunada dilka ah afartan iyo sideed saacadood ka hor intaanan xukunkaasi la fulin si qoyskoodana loo siiyo xuquuqda ay u leeyihiin in ay soo booqdaan
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo warkii dunidaynala socotiinaysa gudoomiyaha gobolka gaarisa cali bunow qorane ayaa lagu sii daayey damaanad kadib markii shalay ay xidheen booliska iyadoo lagu eedaynayo musuq maasuq warkan waxaa noo soo diray maxamed faarax shire saraakiishan uu hogaaminayay gobanarka gaarisa county oo xalaytuu xabsi magaalada nairobi ku yaalla kubari ayaa saaka horhoortii loo soo dhaadhiciyey maxkamadda milimaani halkaasoo dacwadooda si rasmi uga furantay gabana cali bunow qoran iyo afarta kale saraakiisha ayaa la weydiiyey inay luunsadeen lacag ay leedahay bangiga adduunka oo loogu talagalay in bilicda magaalada gaarisa lagu soo celiyo waxayna diideen dacwadda uu ku soo oogay dacwad soo ogaha dalkani kenya nuuradiin xaaji oo sheegay in iyo milyan iyo bar lacagta dalkani kenya in raggaasi si wada jir ay u luunsadeen kadib cabdinaasir cabdulaahi abuukaataha mudane cali bunow qorana u dooday ayaa gadafka ku dhuftay dacwooyinka lagu soo eedeeyey gabana cali bunow qorana iyo saraakiisha kale wuxuuna sheegay inay yihiin wax lasoo dhoodhoobay ayna ilaa iyo haatan jirin wax sharci ahaanshaa gabanaha gaarisa county mudane cali bunow qorane waraaq ama hanti uu saxiixay ama qoyskiisu ay ka faa'iideen aysan jirin lacagtaasi lagu soo eedeeyey waxayna noqotay in maxkamadda dib la isugu soo noqdo isku soo noqodkaasi kadib ayaa xaakimka dacwaddaasi dhegaysanaya douglas ogoti waxa uu dhegaysi dheer kadib dhinacyada kala duwan marka uu qiimeeyey u soo baxday in gabana cali bunow qorona la siiyo damaanad gaaraysa saddex milyan laba boqol iyo konton kun oo lacagta dalkani kenya sidoo kale xaakimka waxa uu sheegay in gabana cali bunow qorona uusan isticmaali karin geni karin xafiiskiisa tan iyo inta maxkamadiisu ay kasoo dhammaanayso halka saraakiisha kalena hal milyan laba boqol oo kun oo lacagta dalkani kenya damaanad la siiyo dabyaaqada bisha oktoobar ee fooda nagu soo haysa ayaa maxkamadiisa dib magaalada nairobi loogu dhagaysan doonaa waxaana halkaasi ku soo xirmeeyey maxkamadii maanta mudane cali bunow qorane maxamed faarax shire v o a garisa
markana kusoo dhowaada xubintii umuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya
kulainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan waxaa gobollada dhacaa galbeedka maraykanka ka socda dab gubaya kaymaha saamayntiisuna ay soo gaartay magaalooyinka waaweyn gobollada california oregon iyo washington ayaa ah saddexda gobol ee dhibaatada dabka la isha daran madaxweyne trump ayaa isniintii shalay tegay magaalada sacramento ee xarunta gobolka california si uu u soo helo wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi dabku waa mid ka mida musiibooyinka dabiiciga ah ee dhulweynaha maraykanka uu la kulmo waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia oo sharxaya noocyada musiibooyinka dabiici ee dalka maraykanka haleela horta noocyada tan masiibooyinka dabiiciga ee ka dhaca maraykanka inta badan waxa ugu badan hurricane hurricaneka ama dabeeraha duufaanada wata ee xagga badaha ka soo kaca tornado oo ah dabaylo wareegaya iyo dabka oo runtii isagu badanaaba dhinaca california ka dhaca iyo meelahan dhinacyadan uu kuleylku aada ugu badan yahay waan gartay waad yaro taabatay haddaad bal ii faahfaahisid deegaanada iyo sida dhibaatooyinka dabiiciga ay ugu kala badan yihiin horta siday ugu kala badan yihin waxa weye badanaaba marka ay noqoto dabeelaha ka horikeenka badda badda waxaa ka yimaada kulaylka africa kala dhaca waa sida horikeenka ay yidhahdeen wuu u samaysmaa ayaa socdo wuxuu ku dhacaa badda pacifica ayuu ku dhacaa oo ah dhinaca kanay dabayluhu ka yimaadaan marka qabow iyo kulayl baa kulma sidaas ayaa waxaa ku abuurma horikeenka amaba dabeelaha kan xoogga leh marka badanaaba goboladu ku dhacaa waa kuwa koonfurta xiga ama missisibi ha ahaato ama ha ahaato florida ha ahaato texas qaybo ka mid ha ahaato alabama ilaa iyo dhinaca ka bariga koonfur bari ayuu soo gaaraa ama virginia ha ahaato ama ha ahaato gobolada new jersey iyo xataa bariga laga gaaro sida tii ahayd horikeenkii loo yaqaanay sande ee dhibaatada weyn geysatay marka goboladaas waxaa ku badan dabeelaha noocaas dabeelaha loo yaqaano torneeradu waa roobku markay da-ayaan kuwa wareega waxay badanaa ka dhacaan gobolada tan dhexe ama midwestiga loo yaqaano taasna waxay keentaa dhulka oo badanaa aan dhir lahayn oo dhul banaan ah oo marka ay ku socon karto dabayshii si xooga kulaylka markay noqoto ama dhulka xallay gudka badanaaba waxa u badan goboladan california iyo kuwa kan xiga waqooyi galbeedka oregon iyo gobolkan la yidhaahdo washington state taas keentay iyadoo la geysiinayo dabeecadda isbedeshay kulayl saayida ayaa dhaca kulaylkaa saayidkaa mararka qaarkood waxaa qarxaa qaalahan waayarada tan korontada wada ee maraya ayaa qarxa kadibna waxa weeyaan dhirtii ayay dabki gaarsiiyaan mararka qaarkood inay keenayso qoylka saa'idka ee dhulkaa ka jira sida aynu soo xusnay gobollada ay hadda dhibtu haysaa waa kuwa ku yaala dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed ee dalka haddaba khasaaru inta ayuu leeyahay wadi jaamac saleebaan oo ah madaxa hay-adda save the rural society international oo fadhigiisu uu yahay magaalada seattle ee gobolka washington maxamed khasaaraha runtii waa khasaare aada u ballaadhan saddexdan gobol ugu sii bateen washington oregon iyo california marka laisku daro four point six million acres afar dhibic lix afar dhibic lix marka annaga washington ahaan gaar hadda waxaa u gubanaya saddex boqol oo kun oo acre oo noqonaysa ilaa kun iyo laba boqol iyo shan iyo toban kilometr square idinkaana ugu sahlan marka la isu eego saddexda gobol saas baa la leeyahay annagaa u sahlan saas ay tahay haddana dee dhibtuma yar oo magaalooyin baa hadda la sheegayaa wax badana ka gubteen waxaa jirta hadda magaalo la yidhaahdo malden oo countigan blos county ka tirsan oo washington ah inay dhammaanteed gubatay waan gartay markaa bal magaalooyinkan hadda gubanaya ee haddaad wax nooga sheegsid magaalooyinka waaweyn ee dadku aadka ugu urursan yihiin ama bay area ama portland oo kale iyo magaalooyinkaas weliba kuma gaadhin waa magaalooyinkan yaryar oo suburbka ah ama aadka u fog ama dhulka beeraleyda iyo xoroleyda ah laakiin waxaa soo gaadhaya magaalooyinkan waaweyn diiqii oo dambas intuu noqday u da-aya sida roobka iyo iyadoo ay noqonayso duurkii maalinimadii caddayd oo qoraxduban taagnayd ay la mid tahay sidii inay bacdal maqrib tahay oo kale oo wax weliba ay madow yihiin aragtidii inay aad ba u yartaan suuragal lahayn wax la arko marka banaanka loo baxo dhibaatada hadda dabka socda ka dhalatay waxay qayb yar ka tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dabeecadda ee soo maray dalka maraykanka kuwaasoo khasaare aad u daran oo dhicaalkaaba keenay sida uu mar kala sharxayo faarax maxamuud maxamed oo gobolka virginia ku sugan horta runtii anu maanta waxaa eegayda kulli horta ti ugu darayd waxaan umalaynaya maraykan soo martay waxa ti galvestone ku taala gobolka texas boqolan oo ka badana jirka dhan baa ku dhintay laakiin hadda waxaan eegayay tobanka ugu dambeeyey sannadood inta dhibaato ay keentay dabaylaha kan iyo dhibaatooyinka hadda haddaan tusaale ahaan usoo qaado laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii laba boqol iyo iyo sideed iyo konton masiibo oo dabeelo ama ahaada dab ahaato ayaa ka dhacay maraykanka kuwaasoo lagu qiyaaso iyagu isku jiray qarash ka badan ama adduunyo ka badan inay baabiiyeen one point seventy five trillion ama one dhibeec shan iyo toddobaatan trillion oo de lacagaada tara tiro badana iyo dadaa tiro badan oo ku dhintay dhibaatooyinka masiibooyinka marka runtii marka dib loo eego waxaad moodaa kuwii hore markii loo eego in ay tahay haddii aynu dib ugu noqonno gobollada uu hadda dabka ka ololayo waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka halkaasi ku nool waa kan mar kale cabdisayid jaamac saleebaan oo ku sugan magaalada seattle ee gobolka washington wallaahi waxaa la soo dirayaa digniinihii ugu dambeeyey oo maanta shir jaraa'id oo qabtay guddoomiyaha gobolka eega wuxuu ku sheegay in xadiiqooyinkii ama beerihii iyo dhulkii dalxiiska ee biijajkaha oo dhan xeebihii ay xidhan yihiin in loo gurmado dadka dhimarka wax ka qaba dadka hoylaawayaasha ah oo waddooyinka fadhiya laga qaado oo la geliyo meelo lagu daryeelayo oo lagaga xanaynaya kadiiqa marka wuxuu ka warramayey markii uu waraystay gobolka guud ahaan in loo sheegay magaalooyinka dababku haystaan iyo dhulkaas inay lelig iyo dhul bam lagu garaacay oo kale marka runtii khatartu aad bay u badan tahay waxayna sii kordhisay markii horeba iyadoo lala ildaraa xanuunkii covid nineteen bay waxay dadkii upper respiratory infections ka qabay ama neefsiga ka xanuunsanayay ama itaalkooda daraa cudurkii usii nugleynaysaa marka warningku aad buu u badan yahay waan iska soo daba dhacaya waan gartay ugu dambayntii cabdisayid culimmada saadaasha hawadu maxay leeyihiin waxaana wax sii soconaya miyaa mise waxa suuragala in kooxaha dibdemisku ay xal u helaan amaba roobab roobab baktiya ay yimaadaan runtii welwel badan baa arrintaa ka jiro oo roobab hadda la filayo badani ma jiraan oo maalmaha kan baktiin karaya marka waxaadna moodaa hadda dabaylo xoog laa jiro oo in hadda xanuunku wada gaaraya dalka oo dhan oo ilaa iyo waxaa la leeyahay ilaa iyo new york state ilaa iyo dhinacan gobolada south westiga ilaa texas xalka waa gaadheen marka rajo badan lagama qabo in roob baktiyo uun in lala dagaalamo dabkii oo lala tacaalo mooyaane hadda wax raja ima muuqato
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkon maanta kaga hadalnay dab aad u baaxad weyn oo gubaya gobollo ku yaala galbeedka maraykanka taynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaysta idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xallinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan mase siyaasadda ayay ku milmeen arrintaa maxaa dhaliyey ma xilliga burburka ayaa keenay mase dhibaatooyinka soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya xasan ibraahin adar xasan fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo dr yuusuf maxamed bare oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda waxaan ku bilaabayaa xasan fanax bismi illaahi raxmaan raxiim haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay howlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy ma garanaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dowladda dib ina uga soo noqdaan baan yaan yaan leenahay aan kula talina dib ina uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay ma garanaysaa xalintii iyo howlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan dr yuusuf maxamed bare horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta maadaama dowlad aan jirin ma garanaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay ridayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dad ka soo saartaan fursado fara badan bay heleen hataa community wax entry point wax la dhaha jira soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jira meeshii laga soo gelahayay bay noqdeen albaabkii marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan siyaasaddana ay dhex galaan dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan labadaa howlood laba howlood is qaadan karaya ma aha maalin dhaweyd waad arkaysan borama wixii ka dhacay in la yidhi siyaasad buu boqorkii macnaha ugaaskii yaa yaa siyaasad buu dhexgalay in la yidhi dib arrintaa dib loogu celiyey marka ninka dhaqameedka ah ee macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka meel kastu gobol kastuu tegi karaa magaalo kastuu tegi karaa waddan kastuu tegi karaa lagu soo dhaweyn karaa soomaali oon dowlad ba ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib loogu noqdo oo siyaasadaas kaga baxaan oo iyayna ku miilmin haddii siyaasad iyo la yidhaahdo dhaqankiibaa laisku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiiday ad aragtaan marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhegaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta dcor yuusufow maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen taa miyaanay kuu muuqan inay doorkoodii ay gabeen horta horta horta hal ogow wax walba tallaa meeshuu u taagnaa wuu ka durqay waxaa weye dhaqan markaad leedahay dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa dhaqankii jiri jiray kun toddoba boqol iyo toddobaatankii iyo kan maanta twenty twenty yaallo isku mid maaha bulshadii wakhtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha waad maqashaan u malay dhaqan dhaqaale dhaqan dhaqaale dhaqan siyaasadeed dhaqan bulsho muxuu yahay waxaas waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maanta sanadkan bulshada at least ina yeelata afartan qof oo beemushtar ahoo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo ma maqlaysaa waa inay bulshadeydii leedahay waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagana meesha jooga intiiba asagaa seetgarayn ayagiibaa isa seetgaraynayaan waana waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay kuu muuqan arrimahaasi ima muuqdaan waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu leex- wuu eexanayaa eex hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanayso dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dad dhan calaama saarteen oo sh- karaamo leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu duce- hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranaysa ruuxu waxay yidhahdeen waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii magaranaysaa ee dhaqannimo yaa yaa ba'aysa oo markaa waxyaala waxaa soo galay laaluush iyo balaayo iyo waxa iyo waxba yaa soo dhex galaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasyada iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oy bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisii iyo ee siyaa wixiisoo dhan baa halaabaya boqornimadiisii doctor yuusuf ugu dambayntii muxuu yahay xalku si ay eh, odayaashuna hawshooda ku qabsadaan een, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan wuxuu waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala waddo waxaa weeye intaanan dowladnimaba imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxan aad arkayso qaab dawli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee sistemkan modhanke ayaga qaab dawli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasade casri ahoo toodii ka duwan yaa imaatoo dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhaxdanay imaadeen xalkii marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena eh, em, qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasaddii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
Eh, ugu dambayntii farxow maxaad xalka u aragtaa anu xalka waxaan u arkaa een, odayaashu waa inay mi- isku soo noqdaan sidoodii hore ay ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku ay magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacoon isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan xalka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii iyo ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan fanax wuxuu ka hadlahayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo karaamada ma aha integritiga qofka uu leeyahy waa qof markuu habaarana habaarka ku dhico wuxuu duceeyana ducadii ku dhico oo duceeye ahoo meel fadhiyo hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto shaqaa la iska rabaa waa in dadka lala dhex galaa haweenkii baa dhinac ka tartamayaan raggii baa dhinac ka tartamaya ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii dhalintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga ku yaalla muxuu yahay aad ayaad u mahadsantii kuwaas waxay ahayd xasan ibraahim adar xasan fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo doctor yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi dood digaaba intaa inoo joogto intayn mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban haatanna aan idinku leexinno dhinacii heesaha dabacsan bal nala dhagaysta heestan dhegihiinna ku soo dhacaysa
nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskii nafta armida hogaamiso waxa uu ka gube waa aamuskii ma adkaysiba qofan looga dhigay iltiyo hoqdiyo ololaha jacay ma adkaysiba qofan looga dhigay iltiyo hoqdiyo ololaha jacay ma wadadaaba qadayru baxriyo taanigayaay ma casqaysanba sidoo malin qaba nafasqaysanba sidoo malin qaba
kusoo dhawaada faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka waa war wanaagsan in hogaamiyaha mucaaradka ruushka alexi navani uu kasoo baxay xaaladii miirdaboolanka ahayd isagoo jawaabaya sida ay dhakhaatiirtiisa ku sugan berliin ay sheegeen waruu soo saaray cisbitarka shariid ayaa si ka digay in weli ay tahay xilli hore in la saadaaliyo halisaha dhibaato ee ay mustaqbalka fog geysan karayso sumayntiisa mase navania ayaa ruushka laga soo duuliyay berliin kadib markii uu ku xanuunsaday xilli uu diyaarad uu kasoo raacay siberia kuna jeeday moscow agost labaatankeedii kadib dhakhaatiir rushiyaan ah ayaa u ogolaaday qoyskiisa codsiga ah in loo duuliyo jarmalka gudaha berliin ayaa dhakhaatiirtu waxaay sheegeen in master navania oo ahaa mucaarad dhaleeciya madaxweynaha ruushka valadimir putin lagu sameeyey sun hub kimika oo uu ruush ku sameeyo kadib markii dhakhaatiirta jarmalka ay shaaciyeen baaritaanadooda ayaa danjiraha mareykanka ee ruushka john sullivan waxa uu ku baaqay baaritaan deg deg a uu afi ah islamar ahaantaasina lagula xisaabtamay cidda ka dambaysa weerarkaas xogeyaha warfaafinta aqalka cad kelly mcanany ayaa sumaynta navani ku tilmaamtay mid mudan in lagu canaanto cidda ka dambeysa Russia has used chemical nerve agents um, in the past, and we're working with our allies and the international community.
ruushka waxa uu horey u isticmaalay kiimikada waxyeelaysa neerfaha waxaan la shaqaynaynaa xulafadeenna si loogula xisaabtamo qolada ruushka joogta ee ka mas-uulka ah iyo meel kasta oo ay caddaymuhu farta ku fiiqaan oo aana xadidno dhaqdhaqaaqyadooda sharta ah dadka ruushku waxay xaq u leeyihiin inay si nabad ah oo aysan ku jirin cabsi iyo wax la mid ah u cabbiraan afkaarahooda balse aysan dhicin weeraro kiimiko
isagoo ka hadlayay baahida loo qabo jawaab wadajira ayuu xogeyaha guud ee ururka nato jenis telstenberg waxa uu yidhi waxaanu si wadajira u cambaareynayna weerarka argagaxa leh ee loo geystay navani waxaana uu ruushku ugu yeeray inay ka qayb noqdaan baaritaano dhexdhexaad oo caalami ah oo ku aadan iskudayga khaarijinta islamar ahaantaasina lasoo helo cidda ka mas-uulka ahayd wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka g n ayaa soo saaray war ay ugu yeereen ruushka inuu si deg deg oo hufan oo qolada ka dambeysa weerarkan karaahiyada leh ay sumayn tahay ay u baaraan islamar ahaantaasina maskaxda ku hayso ixtiraamka ruushka ee axdiga hubka ee kimikada oo cadaaladana la horkeeno kuwa weerarka ka dambeeya weerarkan ka dhanka hogaamiya mucaaradka ee navani waxa uu dharbaaxo kale ku yahay dimuqraadiyadda iyo siyaasadda kala gadisan ee ruushka ayay g n ku yidhaahdeen warkooda iyagoo intaasi ku daray inay si dhow ula socon doonaan sida uu ruushku uga jawaabo baqyada caalamiga ah ee inay arrintani fasiraad ka bixiyaan sumaynta foosha xun ee masenavani lagula kacay xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka michael bombeo ayaa codkaasi la mid ahay ku biiriyay midka g waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu ka hor imaanayo qawaaniinta caalamiga ee mamnuucaya isticmaalka hubka noocan oo kale ah taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda mareykanka